dhegeystayaal haatanna waxaad nala dhegeysataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir halkan inooga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesa warqadda ugu horeysana ibraahim waxay naga soo gaartay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan mudane cismaan saxaridiid cadaani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi marwe shukri xariir ismaaciil maareeyaha t v-ga qaranka somalilan mudane cabdi cali mahdi xuseen cabdulaahi deeqsi abiib iimaan xasan waa saaxiibka ee axmed ugaas maxamed iyo cabdirasaaq cismaan maxamed iyo axmed cismaan batuun sadiiq ismaaciil iyo sadiiq maxamed burmad ismaaciil maxamed cakule iyo qadar maxamed cakule iyo maxamed caqli haadi iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta somalilan waxay hambalyihii bogaadin u dirayaan boqorka deeq ow cali yuusuf iyo boqoradda farduus cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa isku waaro ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay aamin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray cabdiradiif barre aadan iyo cabdiraxmaan barre aadan iyo cabdinuur barre aadan aabe barre aadan hooyo xaawo wariir iyo abdi xuseen wariir iyo abshir aadan maxamed aadan maxamed sheekh iyo caqiil cabdulaahi shanqalow iyo waxay yidhahdeen cabdifataax maxamed xasan waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xuseen wariir iyo marwadiisa faadumo cali xasan oo wiil ugu dhashay tuulada qondhood oo ka tirsan degmada bardaale ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixi yidhahdeen cabdilatiif maxamed waxayna leeyihiin ducada waa xaggeena cabdilatiif waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin warqadana waa hambalyo tahniyad aroos farxad lebay leeyihiin waxaa diraya aaba muxiidiin sheekh iyo hooye faadimo maxamed maalin iyo sayid muxiidiin sheekh iyo xaaskiisi iyo carruurtiisi iyo cabdullahi muxiidiin sheekh iyo cabdifatax muxiidiin sheekh muftaax muxiidiin sheekh iyo odaygeeda iyo carruurteeda iyo cabdiqaadir muxiidiin sheekh iyo muuse cabdiraxmaan afrika xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdiqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed nuur cabdulaahi sheekh xaaskiisa iyo carruurtiisa hindi sheekh shariif odaygeeda iyo carruurteeda ibraahim cismaan sheekh xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo nimco mukhtaar sheekh odaygeeda iyo carruurteeda caasho sheekh shariif odaygeeda iyo carruurteeda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamse maxamed maalin iyo ruqiya maxamed maalin odageeda iyo carruurteeda iyo raxma maxamed maalin odageeda iyo carruurteeda iyo xabiibo maxamed maalin odageeda iyo carruurteeda iyo cali maxamed maalin xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdi xuseen maxamed iyo cabdirashiid xaaji cabdulle xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo carruurteeda dhammaan reer sheekh shooblow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahneed aroos gaarsiinayaan arooskii aroosada bay yidhaahdeen cismaan xaaji cabdulle iyo marwadiisa qaaliga caashe muxidiin sheekh oo arooskooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaana jalalaqsi isku waaro ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu leenahay ibraahim haye kaalmihii sugaanta dhegeystayaasha neesta ugu horreysa aan usoo qabanayna falastiin waa hab ku soo dheh waxay leedahay fanaanadu hubsimuu hal siistaa nin ragahi habeenyow hab ku soo dheh caashiqa codadkii cabdiqadir xasan iyo allah naxariistee labada fanaanba waa ay geeriyoodeen waa xaliimo qaliif cumar mabal
udwaayowga halistiina gaari maharkaasoo daraada unigiina urduwaayowga halistiina gaari maharkaasoo daraada unigiina walalhay hoosgeli oo dilihii jacaylkee walalhay hoosgeli oo dilihii
qalbigaaga hidhifidhi kaygana ka soo helaya hebed iyo fowd maante qalbigaaga hidhifidhi kaygana ka soo helaya hebed iyo fowd maante hubsimuu harsiisaa ninragixi habeeyo hubsimuu harsiisaa nin ragixi habeeyo hubuq tidhi dalundheer adigoo hadraaye hilibkaaga hawduli hawhali ilin culisiood hubuq tidhi dalundheer adigoo hadraaye hilbahaaga hawsuli hawhali idin cunisood lahalaan hal qayrka ah haween waay maysid lahalaan hal qayrka ah haween waay maysid horu soco nasiibka gayankaaga waa taniyey uhub qaado uhub qaada meel kale horu soco nasiibka gayankaaga waa taniyey uhub qaado uhub qaada meel kale
hadalna kam yeelo wakii halyeeyed hozaniyo cilmiba tihi wakii halyeeyed hozaniyo cilmiba tihi diwaa halbuulaa iga habay dhiigo hamahawanaayo yartiinin hanafiye diwaalbula igahabay dhiigo hamahawanaayo yartiinin hanafiye
habku soo dheeh intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaadada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray cabdilatiif barre aadan iyo abshir aadan maxamed oo ku magaca dheer bay yidhaahdeen abshir dalmar iyo safiye cali ibraahim iyo aadan maxamed nuur sunaami iyo xuseen aadan maxamuud iyo cabdiwahaab sheekh maxamed nuur yuusuf cali axmed iyo ilyaas sheekh cadow iyo maxamed kerow iyo waxay yidhaahdeen cabdisalaan sheekh maxamed nuur iyo xaawo abshir dalmar iyo cali ibraahim warjooqe iyo waxay yidhahdeen maxamuud sheekh maxamed nuur iyo cabdishakuur cali maxamed cabdifataax maxamed xasan iyo xuseen isxaaq maxamed aadan iyo xasan sheekh maxamed abuukar iyo sheekh maxamed cabdiraxmaan dadkaasna waxa ay kala joogaan bay yidhaahdeen kenya garowe baydhabo waxayna hambalyo kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan cabdiraxiin maxamed xasan oo ku magac dheer cabdiraxiim warow iyo waxay yidhahdeen marwadiisa xaawo cali axmed oo arooskoodu uu ka dhacay baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashi barwaaqo annaguna aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaarta aaba yaasiin kaliif xaashiyo hooye ayaan cabdisalaam xaaji cilmiyo hooye xaawo cabdisalaam xaaji iyo brofesor cabdiqaadir yaasiin kaliif xaashi injineer cabdulaahi yaasiin kaliif xaashi iyo siciid yaasiin kaliif xaashi iyo cabdisamid yaasiin kaliif xaashi iyo cabdixakiin yaasiin kaliif xaashi farduus yaasiin kaliif xaashi iyo israa yaasiin kaliif xaashi iyo awow axmed abshir bariir cari sane layidhaahdo iyo axmed daahir khaliif iyo maxamed daahir khaliif iyo farduus axmed daahir khaliif iyo cabdulaahi axmed daahir khaliif sucaad axmed daahir khaliif iyo ayaan axmed daahir khaliif iyo xaawo axmed abshir bariir caraysane iyo muno maxamed axmed najax maxamed axmed iyo naciima maxamed axmed nafisa maxamed axmed dhammaan dadkaasoo kala jooga caalamka oo dhan maraykanka canada holland sweden u k dubai kenya ethoobiya dowlad deegaanka soomaalida jigjiga galaadi goldogob waxa ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan xidig iyo xidigtaba yidhaahdeen usha iyo diirkeeda boqorkiiyo boqorada liibaan iyo naciimo oo ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa tahay dhankii heesaha haddii aan ku noqono falastiin haye waa tahay codkii cabdijabaal alkhaliiji iyo heestii twig ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa zaytuun ciise maxamuud iyo hooyo fakar shire kuluc iyo carruurteeda iyo ay nadiifo warsame caliyare iyo awowe bursaliid warsame caliyare iyo waxay yidhahdeen awowe aadan warsame caliyare iyo awowe ibraahim warsame caliyare iyo aabe cumar aadan warsame iyo axmed cabdi warsame iyo xareed cabdi warsame iyo cabdul axmed warsame iyo bedel axmed warsame iyo ibraahim bursaliid warsame iyo deeq cabdulaahi tiirsane iyo waxay yidhahdeen iyo zeynab warsame caliyare iyo maxamed cumar aadan iyo nimco cumar aadan iyo hibo cumar aadan iyo najiib cumar aadan cabdirasaaq faarax suyaad iyo ifraax ibraahim warsame iyo binti ibraahim warsame faadumo suleymaan xaaji iyo daahir suleymaan xaaji iyo maxamed suleymaan xaaji iyo waxay idhahdeen maamo xaliimo maxamuud warsame nasro shire kuluc nasteex shire kuluc iyo ibraahim shire kuluc iyo ugu dambaysta galad shire kuluc waxaa dhammaantoodna ay jecel yihiin inay u hambaleeyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan busteeyo shiro kuluc iyo waxay yidhaahdeen maxamuud ibraahim warsame oo arooskooda uu ka qabsoomay cabud waaq gobolka galguduud waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee baheda kala siiyo ubad kheyr qaba warqadana waxay naga soo gaartay raxmo mahad aadan iyo dalmar ibraahim aadan iyo shirmaarke ibraahim aadan iyo asad mahad aadan iyo maxamed mahad aadan shukri mahad aadan iyo nasre maxamed aadan iyo mahad maxamed cabdi iyo hodan ibraahim aadan dadkaasoo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambaliyo iyo duco tiro badanba hawada u marinayaan arooska iyo aroosada maxamed mahad aadan iyo qalinjadiisa bay yidhaahdeen nasteexo ibraahim aadan oo dhowaan ku aqal galay magaalada nairobi ee dalka kenya isku waara ayaanu leenahay ubad qayr qabana kala hela dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee somalilan mudane cali xuseen ismaaciil jirde cali shombe iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta mudane kaysar cabdulaahi maxamed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xasan cumar hori iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda qorsheynta iyo shaqaalaha waxaana ay hambalyihii bogaadan u dirayaan deeq ow cali yuusuf iyo farduus cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka qabso magaalada hargeysa oo leeyihiin ebe waxaan kaga baraynaa in meherkaasi uu idin horseedo guur qeyr qaba ah oo nolol iyo raaxa leh aamiin ayaanu leenahay markana kaalmihii sugaanta bal noo soo qaba heesta xigta ibraahim falastiin waxaan dhegeystayaasheena u haynaa ma dhaafaan waxaa heestaasi wadajir ugu luqeynaya siciid mirax haydar iyo deeq axmed raage
meedune magacow malkaan leeyay moodki iyo nool midigta ka saaro an mid ahawne malkaan leeyay moodki iyo nool midigta ka saaro an mid ahawne
waxaad tahay maadhaafaan meel dheer magaciisu gaaree waxaad tahay muuxuubada kala gacal isay samaaxaysee waxaad tahay maadhaafaan meel dheer magaciisu gaaree waxaad tahay muuxuubada kala gacal hayshay samaaxaysee aaday muuqaanaye mankayga qaade mankayga qaade ninkanad leeday kursi weyao murankuma wacnee marxabiyo gudo ninkanad leeday murti weyao murankuma wacnee marxabiyo gudo
barnaamijka macaan siciid mirax xaydar iyo deeq axmed raage aanu intaasi ku dhaafno warqadana waxay naga soo gaartay ugu horreyn bay yidhaahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o eda marka xigtana annagoo kale ah bay yidhaahdeen cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti waxaan halkan salaan aada u qiimo badan aan u dirayaa buu yidhi hoo iyo xaawo ismaaciil iyo tamaan shariif bedel iyo faalmo shariif bedel iyo aadan shariif bedel aadan shariif cali xaashi iyo cabdulaahi shariif bedel axmed shariif cali xaashi iyo cabdulaahi shariif cali xaashi iyo xasan shariif cali xaashi iyo xuseen shariif cali xaashi iyo arda shariif cali xaashi carfi shariif cali xaashi iyo zaynab shariif cali xaashi oo jooga gobolka nogob magaalada harleedi iyo weliba barmiil ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaan ilaah uga baryayaa buu yidhi caafimaad qab cimri dheer iyo nolol raaxa leh waa tahay waxaa noo baaqaya ayaan ibraahim aadan iyo cabdiyo maxamed sulayban iyo sulayban maxamed aadan iyo cabdikariin ugaas iyo cumar fataax sheekh daahir iyo waxay yidhaahdeen qadro cabdi caafi iyo dhammaanba qoyska reer wadeecoaba iyo cabdikaafi yuusuf aadan waa wariyahana v o e magaalada colombos annagana hanaga reebina waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantoodba tahniyad gaarsiiyaan maxamed mahad aadan iyo waxa ay yidhaahdeen nasteexo ibraahim aadan oo dhowaantan ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan eebe idin kaga baryaynaa oo aad kala heshaan eebano idin kala sii umad qarqaba aamin warqadana waxay naga soo gaartay marka hore bay yidhahdeen waxaan halka ka salaameynaa v o e da marka xigana waa ustaad cusmaan sheekh siraad ismaluure la yidhaahda iyo abe muxiidiin mukhtaar iyo abe cabdiraxmaan mukhtaar iyo mawlid muxiidiin mukhtaar iyo ibraahim muxiidiin mukhtaar iyo sacdiye muxiidiin mukhtaar iyo yuusuf muxiidiin mukhtaar iyo sukurey cali mukhtaar hooyo bishaaro hooyo nasr hooyo xaliima dhammaan reer mukhtaar cabdiraxmaan waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan xidiga nuur muxidiin mukhtaar iyo xidigta khadiijo sheekh cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheera gaar ahaana areesa taariikhdu marka ay sagaal iyo tobanka bishan aynu ku jirnay sagaalaad waxayna leeyihiin gurkiina guur wacan gurigiina gurinaga guul ahay ka dhiga aamiin ayaanu raacinayna ahayo ibraahim suugaanti maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashaena usoo qabanaynaa heesta falastiin ay la yidhaahdo beerqaad waxaa wada jir ugu luqaynay yaasiin axmed digfer iyo saare siyaad
ba caruurka nasahay biir qaaday anigay bishimaha madow iyo indhahaaga biriqda bacaruurka nasahay biir qaaday anigay adaa beeri casaqay baxnaani adaa damqii fogtay aaberi cashaqe baxnaani adaa damqii bogti adaa damqii bogti
ugu bariday talaa iyo ugu buudi weeye annagoon isbaraanu sheeko sacuudiyo ugu bariday talaa iyo ugu buudi weeye annagoon isbaraanu sheeko sacuudiyo ciyaaraha la boodiyo wadatumabaluli sharay iyo kayrka badhaadhaaga wiyu naanku baqa burweyka culusi baabacati mali wiya baabacati mali wiya
beerqaad iyo yaasiin axmed digfer iyo zahra siyaad haye ibraahim bal dhinacaaga warqadaha noo soo qabo zakariya axmed maxamed iyo ismaaciil xuseen farjar waa waryaheena v o a qadar maxamed cakule iyo waxay idhahdeen qadar yuusuf cusmaan iyo huda cali bonfas iyo nasriim maxamed madar iyo qadar cumar iyo kaltuun sheekh xasan iyo maxamed haaruun axmed iyo cabdiraxmaan iid dhimbel iyo cabdifataax axmed ilaaye iyo waxay idhahdeen axmed xasan yuusuf iyo cali jaamac maxamed waxayna hambali u dirayaan deeq ow cali yuusuf iyo farduus cabdulaahi cabdi oo meherkood uu ka qabso magaalada hargeysa oo leeyihiinna ha idiin horseedo guur raaxo badan aamin ayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaartay marka hore bay yidhaahdeen waxaanu salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka waxaan halkan hambalya aroos ka diraya dhammaan dadka kale ah bay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed najaad iyo axmed daahir axmed iskimos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame daandhiil iyo daahir maxamed cali iyo maxamed barre jaamac iyo daa'uud maxamed cali kumul yidhahda iyo xaashi aadan maxamed iyo maxamed cabdi siciid turkish iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo maxamed cabdicasiis shire soomaali iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumano faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cabdi hodan maxamuud sheekeeye iyo cukaash xasan cismaan iyo cabdinaasir shire bire cumar cabdiqaadir jaamac cabdiraxmaan cabdiqaadir ibraahim maxamed yarow aadan maxamed cali soobooban dhammaan dadkaasi waxay hambalyaha wada u marinayaan caruuskii arasada bay yidhaahdeen brofesor mixiidiin cali cabdi iyo ditoores ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada yaakshiid xaafadda carafaad isku waara ubad khayrqaba kala hela ayaanu leenahay aamiin dhammaalka ugu dambeeya gacanteeda waxau naga soo gaaray deeqo mahad aadan iyo farxiyo mahad aadan iyo cabdi mahad aadan sacdiyo ibraahim aadan iyo sayruuq mahad aadan iyo hooyo xabiibo aadan faarax iyo aabi ibraahim aadan wadeeca allah waxaana ay joogaan dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan hambalyo iyo heestaana gaarsiiyaan maxamed mahad aadan iyo nasteexo ibraahim aadan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada nairobi dalka kenya oo ay leeyihiin arooskiina aamiin eebba heedan kala siiyo ubad khayr qaba
haye bal heesta ugu dambaysa ibraahim markana lacag iyo jacayl hadday wada loolamaan ayaa libinta hela qofka kan u daran haye qofka lacagta rabana lacagta ku guuleysan qofka jacaylka rabana jacaylka ku guuleysanaya heestaasi bal aan ka dhegaysano muraayo axmed aadan heestaasi ayaana ugu dambaysay guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib damba ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. halkaad nagala socotaan waa v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington